halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com dhegeystayaal dhammaantiinba waa kowda iyo barka dohornimo geeska afrika iyo shanta iyo barka aroornimo ee wakhtiga washington d c waa maalin khamiisa ka bisha disembar sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaysaa anigoo ah caashi ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka duhurnimona waxaa ka mid a maxay ka faa'iideen dhallinyarada soomaaliyeed ee geeska afrika shirka sanadlaha ah ee aragti wadaagga ee macadka heritage ee daraasaadka oo shalay lagu soo gebagabeeyey dalka jabuuti
waxyaalo badan baa runtii iga baxay aniga aase dhallinyar ahaan waxaan u arkaa runtii wax aad iyo aad u wanaagsan maadaama aan ra'yigooda
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan tartan kubadda cagta ah oo u furmay dhallinyarada jaamacadaha ee magaalada boosaaso ciyaarihii iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin afriyo tobanaan kun oo qof ayaa loo daadgureeyey koonfurta iyo bartamaha filibiin khamiistan maanta ah iyadoo duufaan xoog leh ay soo dhowaatay iyadoo mas-uuliyiintuna ay ka digayeen dadweynaha inay ka fogaadaan meelaha dadku isugu soo baxo kadib markii kaysaskii ugu horreeyey ee uu keeno nooca omicron ee xanuunka coronavirus laga soo sheegay dalka sida ay sheegayaan saraakiisha dalkaasi hay-adda saadaalisa hawada ee dalkaasi ayaa sheegtay in markii ugu dambeysay ay dabagal ku samaysay duufaantan ay wadatay dabaylo gaaraya boqol shan iyo siddeetan kilomitr saacaddii duufaanta oo dalka filibiin looga yaqaano odete ayaa waxaa la filayaa inay ku dhufato jasiiradaha la yidhaahdo deganet ee koonfurta bari ee waddanka khamiista dambe siday sheegayaan dadka saadaaliyaha wada dhowr gobol oo koonfurta iyo bartamaha ayaa waxaa la geliyey digniinaha duufaanta dadka deegaanka ayaa waxaa looga digay in ay ka fogaadaan tuulooyinka xeebaha iyo kuwa hoose iyo meelaha kale ee halista badan iyadoo ay ugu wacan tahay daadad dhulgo iyo mawjado badan oo ku socda amaba ku dhow dariiqa duufaanta dowladda israa'iil ayaa arbacadii sheegtay in ay hal milyan oo tallaalka coronavirus ah ugu deeqayso barnaamijka la yidhaahdo covak si ay qaramada midoobay taageerto wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in tallaalka astrazeneca la wareejin doono toddobaadyada soo socda go-aankaas oo qayb ka ahaa xoojinta xiriirka israa'iil iyo dalalka afrika waan ku faraxsanahay in israa'iil ay gacan ka geysato ciribtirka masiibada adduunka ekaysay ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil ku dhawaaqista ayaa waxaa lagu sheegay in tallaalka uu gaari doono ku dhowaad afar meelood oo meel ka mid ah afrika inkastoo aanay bixin liis israa'iil waxa ay xiriir dhow la leedahay dalal dhowr ah oo afrikaan ah sida kenya uganda ruwanda israa'iil waxa ay sidoo kale xiriir la samaysay dalka suudaan sanadkii hore taas oo qayb ka ahayd heshiisyo isdaba joog ah oo maraykanku uu garwadeenka ahaa duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada waxaa shalay lasoo gebagabeeyey shirkii aragti wadaagga ee macadka heritage ee looga hadlayey xasradaha siyaasadda iyo dhaqaalaha waddamada geeska afrika kaasoo muddo saddex maalmood a ka socday dalka jabuuti haddaba shirkaasi waxaa sidoo kale ka qayb galay dhallinyarada soomaaliyeed ee ka kala yimid magaalooyinka kala duwan ee geeska afrika waxaana qaar ka mid ah aragtidooda iyo waxyaabihii ay ka faa'iideen shirkaasi ay weydiisay waryaha v o eda ee dalka jabuuti sagaal siciid faarax magacaaga bilow waxaa ka mid tahay dhallinyarada shir ka soo qayb gashay maxaa kuu baxay
asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magacaygu waa sagal axmed maxamed waxaanan ka mid ahay dhallinyarta ka soo qayb gashay shirkan runtii waana markii igu horreysay aan ka soo qayb galo waxyaalo badan baa runtii iga baxay aniga aase dhallinyar ahaan waxaan u arkaa runtii wax aad iyo aad u wanaagsan maadaama aan ra'yigooda aan dhegaysanayo madax badan brofeseero badan oo soomaaliyeed oo ka kala yimid meelo kala duwan kala fikir duwan aqoon badan xambaarsan oo aniga ka dhallinyar ahaan faa'iido badan iigu jirto waxyaalo badan oo cilmi ah khibrad ah waayo aragnimadooda waxyaalahaasoo dhan aan ka faa'iidayo anigana ay igu jiraan waxyaalo aad u badan oo ay tahay qof kastoo dhallinyari inuu dadka ka waaweyn ka faa'iido
jaamacada dhamisaa tahay marka waxyaabaha la taaban kara sida way iga baxeen halkan waan ka faa'iiday maxaa ka mid ah runtii waxaa ka mid ah arday adoo ardayada haddana waxaa jira waxaa muhiima mar kasta inaad la socotid xaaladda uu waddanku marayo xaaladda geeska afrika siyaasaddu xaggay marayso waa inaad la socotid laakiin haddaadan ka warhayn ma fiicna marka waxyaalo badan oo aanan markii hore ka warhayn oo xaaladda siyaasadda xaaladda dhaqaalaha waxyaalaha ha soomaalida dhexdeeda waxyaalaha iyo geeska afrikaba
marka faa'iiday ku wahayd inaad ka soo qayb gasho ha aniga ka dhallinyar ahaan runtii faa'iido weyn bay ahayd inaan ka soo qayb galo waanan ku faraxsanaa inaan ka soo qayb galo waxaana rajaynayaa marar badan oo kalena inaan ka soo qayb galo
waxaa la jooga wiil kaloo ka mida dhallinyarada ka soo qayb gasho shirka heritage ee magacaageeda oo igu bilaabayo waxyaabahaas le shirku waad ka faa'iiday ka dhallinyar ahaane kaaga baxay maxaa ka mid a asalaamu calaykum magacaygu waa khaalid maxamed waxaan ka imi gabiley horta shirkan waxa weeyaan wax lagaga adhinsanaya arrimaha geeska waxaana iga baxay arrimo badan oo geeska ku saabsan waxaa isugu yimid aqoonyaan badan oo soomaaliyeed oo ka kala imi geeska iyo waxa weeyaan caalamka intiisa kale waxaan aad ugu faraxsanahay inaan waxyaalo badan aan ka faa'iiday oo dhanka siyaasadda geeska afrika sida wax u socdaan sida wax loo xallin karo sidoo kale waxaa joogay dadkii saamay dadkii moogtahay go'aanada ku lahaa ee dowladaha ka tirsanaa geeska afrika badankooda welibana qaybta soomaalida sidoo kale waxaa joogay dad hore u soo ahaan jiray ugu soo jiray sidoo kale waxaa joogay dad wax ka qoraa amba riseejo ka sameeya cilmi baarita ka sameeya marka wax badan baa iga baxay aadna waan ugu faraxsanaya dad badan ka barto oon moogtahay xidhiidho badan ka sameeyo aad u mahadsan tahay v o a markii hore dareenkaad ka qabtay soomaalida halka hadda uu joogaya marka hore ka waran horta khaalid ahaan dareenkaan ka qabay soomaalida dee dowladnimadooda ahaayaas maadaama ku koray somalilan waxa weeyaan waxaan ka qabay inaan waxoogaa dunidu naga horayso oo moogtahay aqoonta dhanka aqoonyahanada marka waxaan arkay ha soomaali badan oo waxa weeyaan afkaariyan iyo waxa weeyaan khibrad ahaan dhisan oo waxa weeyaan cajiiba marka waxa weeyaan haddii talooyinkooga iyo soo jeedintooda la dhegaysto wax badan baa la xallin karaa wax badan baa loo heli karaa xal taasaan aaminsanahay aad baa mahadsantiin waxaa ka mid tahay dhalinyada reer jabuuti ee ka soo qayba shirka maanta lagu casumo heritage maxaa kaaga baxay wallaahi horta waad ku mahadsanta isaga le maanta waxaan ka soo qayb galay heritage institute forumka wallaahi wax badan baa iga soo baxay shantii soomaali oo meel wada fadhida dad su'aalo waxa aniga su-aasha iigu weyn waxay su-aalka jandarka amba dhinaca dumarka dumarku see uga qayb gali karaan maxaa la dhahaa dhinaca maad aragtay nabad nabad sugidda amba kayo nabadyad nabadgelyada iyo politics sida wax loo kala qaybsan karaa marka wallaahi horta jabuuti dee waddankeenu ku mahadsan yahay wax sidaayoo kale in maad aragtay miiska soo dhigo waxaanan ku boohin lahaa inaan la badiyo laanna maanta waxaan la kulmay gabdho mandheere ka yimid gabdho jigjiga ka yimid gabdho ka yimid buuhodle gabdho ka yimid maxaa la dhahay hargeysa yaha oo meel wada joogno taasna in anaguna xagga ka socono iyagana dhulka ugu tagno waa inaan wax maanta wax la kala qaybsado shirarkan oo kale shucuurtii soomaalinimada waa ka soomaalinimada iyo walaalnimada iyo jacaylka iyo hore u socodka ayuu walaal xoojinayaa laakiin dee waanu sugaynaa inta in dee sanadkii mar maahe dee in la biiriyo dadkan waxay yidhahdaan afrikadan waxba kuma liino adduunka waxba kuma liino soomaalidu waa dad baabadayo laakiin marka aqoon-yahanada dhegaystay soomaalida ee ka hadlay mataliya soomaalinimada iyo marka nala yaro caayayo hoos baa naloo dhigaa maxaa farqi udhexeyaastiri wallaahi maanta inta daday joogta isagale an noqoto aqoon-yahan an noqdo wasiir xil hayn jiray an noqoto mufakir waxaad ka yaabaysaa meesha aanu ka soo baxnay laba boqol amba saddex boqol oo maanta maskaxda ugu nuuraysaa ku jirta dee waxaan waxay waxaan u malayaa inagii baa is ogeyn macnaheena oo markasta ajaanib baan ka sugnaa in wax inoo sheego laakiin maanta mufakir waan haysanaa dad dhigi kara dastuur waan haysanaa anugu horta walaa waan ku farxay oo dad waaweyn oo weligii baan arki jiray iyo macalle sidii ninkii reer jabuuti doctooro wallaahi waxaan arkay ina maanta oo dumarkuna ka maqnayn hadda dumar badan oo iyaguna xirfad ku fadhiya waxaanaan arkay maamooyin macalkii joogay berigii iyo shirka carta joogay dee waxaan u malayn dib u malayn oo dhagay laakiin afrika aad sheegaysaa geeskan afrika wallaahi maanta ilaahay maadarata anoo kordhiyo shanta soomaaliyeed maanta waa xilliga ugu fiicnayd maskaxda ay miiran karaysay isaga leh marka wallaahi anu waxaan leeyahay anugu ka fahiima oo qof waxaan ugu ololeeya dumarka waxaan leeyahay dumar looma ololeyn karo haddii rag nugula jirin maanta marka waa ina dhinacii ragga aan marno oo dee miiska wax lagu qaybsanaya aan fadhiisanno magacaygu waa maxamed cabdulaahi waxaan ka socdaa muqdisho runtii waa markii ugu horeysay runtii waxbaa iiga baxay dhallinyar lagu xasuuban ka mid ahay dusha waan kala socday afartii hore gaar ahaan kii garoobe marka waxaan isleeyahay kan baa ugu efektifsan walow aanan joogin laakiin waxaan aad ugala socday streamlineka marka dadkii mudnaa ayaan isleeyahay way isugu yimaadeen haddii kolkii hore siyaasiyiinta waddankan ay u badnaayeen hadda akademiyadii iyo ururadii bulshada ayaan isleeyahay way ku badan yihiin shirka waxyaabo xilligooda aadan ogeyn oo laga yaabo dad badan oo aqoonyaana isku midooda ahaan kaa waaweyn hal iyo laba maxaa ka faa'iiday wallahi waxaan ka faa'iiday doodaha horta kulli ma kala dhicin mid walbana waan dhegaysanaya midaan ka tegay ma jirin wax badan baan ka faa'iiday waxaan ka faa'iiday aragtida kala duwan ummadda soomaaliyeed ee geeska taalla inay ka midaysan yihiin runtii soomaalinimada iyo jacaylka iyo midnimada si walboo loo kala xiran yahay meelo lagu kala jirjiro haddana dadkii oo dhan waxay qarayaan in mataqaanaa cudud si loo helo inaan la horyeelin in ummaddu ay mid ahaato ha ka midowdo dhaqanka maxaa la lahaa arrimaha bulshada siyaasadda dhaqaalaha midu doona ha noqdo laakiin meelun in laga midoobaa waa laisku waafaqsaya marka waxaan ka faa'iiday runtii inay weli ummaddu ay nooshahay aragtideedina ay nooshahay
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhallinyarada jabuuti oo wariyaha v o a isagala siciid faarax uu warrameeyey halka weli aad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington haatanna waxaad nagula nasataan codka fanaanadda xabiibe xasan tooxo
Thank you.
xabiibe xasan tuuxow codkeeda laansiga intaas aanu ku dhaafno haatanna magaalada boosaaso tartan kubadda cagta u dhexeeya dhallinyarada dhigata jaamacadaha magaaladaasi ayaa waxa uu ka socdaa magaalada boosaaso waxaana ujeeddada laga leeyahay tartamadani ay tahay sidii dhallinyarada ay maskaxdooda u dhisi lahaayeen iyadoo tartankanna uu qeyb ka yahay tartamo kale oo aqooneed oo ay ardaydu ku tartamayaan warbixintan waxaa magaalada boosaaso ka soo diray wariyaha v o e da ee magaaladaasi yuusuf maxamuud yuusuf tartankan oo laga daafuray mid ka mid a garoomada cagaaran ee xilliyada habeenkii lagu ciyaaro kubadda cagta ayaa waxaa ka qayb gelaya kooxahaasi oo wata taageerayaal isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasoo kala taageeraya kuliyadaha jaamacadaha ay matalayaan dhallinyaradaasi maxamed axmed oo ka socday jaamacadda culumta caafimaadka dhallinyaradan u qabatay kulankaasi isboortiga ah ayaa ka warramay ujeeddada dhallinyaradan loogu qabtay tartankan kubadda cagta ah waxaanu dahfuraynaa koobka kuliyadaha jaamacadda culumta caafimaadka ee magaalada boosaaso koobkan waxaa ku loolamaya siddeed kuliyadood oo kale ah kuliyadda caafimaadka kuliyadda public healthiga kuliyadda nersinka kuliyadda laborotariga kuliyadda farmasiga kuliyadda radiologiga siddeeddaa kuliyadood baa ku loolamaya wuxuu noqon doonaa koob saddexgal waxaan ugu talagalnay inuu kor u qaado sadexgalka ardada iyo guud ahaan wacyigelinta ardada ee dhanka maaragtay integrationka ayuu ku saabsan yahay ilaa iyo bisha dhammaadkeeda buu socon doonaa haddii ilaaha idmo maxamuud axmed samatar guddoomiyaha xaafadda burcad ee magaalada boosaaso iyo guddoomiyaha dhallinyarada ee ciyaaraha muuse yuusuf wood ayaa boogaadiyey bahda waxbarashada sida dhallinyarada ay ugu qabanayaan kulamada noocan oo kale ah oo dhallinyarada mararka qaarkood ay ka helayaan jirdhis iyo jimicsi
horumar iyo sbortis iyo waxaa loo dhaqaaqay maaragtay in tadawur la sameeyo farxad bay noo tahay in lagu qabto maanta xaafadda buurcad maandeeq aad iyo aad baan bogaadinaya waana marti gelinaynaa waana soo dhoweynaynaa mar walbana waan ku faraxsannahay in barnaamijkan oo kale lagu qabto xaafadda aad iyo aad baan idin salaamaya
runtii farxad bay tahay inaan ka soo qaybgalo koobkan oo ay ka qaybgalayaan sideed runtii farxad bay tahay inaan ka soo qaybgalo koobkan oo ay ka qaybgalayaan sideed kuliyadood jaamacadda culumta caafimaadka inay runtii furitaankeeda iyo aan ka soo qaybgalno ka maamul ahaan runtii aad baan ugu mahad celinayaa maamulka iyo dhammaan tiimamka ka qaybgalaya oo kuliyada caafimaad ka kooban insha allahu tacala waxaan rajayn doonaa maalintan maalinta ku xigta inaan koobkan ka soo qaybgalno isagoo isagoo sidan si qorox badan ilaahayna uu nabadgelin loogu dhammeeyo runtii dhallinyaradu qayb bay ka taha amniga magaalada boosas inay ka qayb qaataan nin qaar ka mid ah ardada wax ka barata jaamacadda culuumta caafimaadka oo kala taageerayey labada kuliyadood oo maanta lagu daafuray tartankaasi ayaa ka warramay siday u arkaan ciyaarahan
walaahi dareenkeyga walaahi dareenkeyga aad buu kacsan yahay magacayga haddaan ku bilaabo waa hilaan maxamed muuse kuliyaddaasaan ka tirsanahay taageerana uu ahaa runaantii dee kubaddu markii soo gelayo garoonka mar kasta guul iyo guuldaro waa la filanaya lakiin maadaamaan guulaysanay dee dareenkeyga runtii lama qiyaasi karo waxaan rajaynaynaa ciyaartii koowaada weeye ciyaaraha dambena inaan ku soo baxno oo aan koobka qaadno insha allah dee kalsoonida taan hadda ku qaadnay baanu qabnaa insha allah inaan koobka dambena ku qaadi doono iyo guudaam koobka jaamacadda insha allah arrinta taageerayaasheeda u diraya waxaan leeyahay hore u socda insha allahu tacaala intan iyo inka badan baa hadda bilow bay noo tahay laakiin ciyaaraha dambeeto dee wax weyn baan rajaynaynaa insha allah inaan saan taan ku badanay maanta inaan u badano haddii la yidhaahdo inaan samayno barnaamij sports oo isdhexgala sidoo kale marka saddexaad waxaan u mahad celinayaa walaalahay dhigayga kuliyadda midweferi runtii dee garilabanin kama wada qoslisiiso meeshaan saddex mid midkood baa u nimi tiina waa weyn inaa badina anagu rabnay public heels ahaan waxaa naga badiyey dhigayga midweferi oo naga badiyey tiro shan iyo afar ah waxaan waana ugu hambalyeynayaa oo walaalahay keliya sportsku waa in isdhexgal la sameeyo oo mataqaanaa dee keliya uu yimaado isdhexgal marka aad iyo aad baa idinkan idinkaga mahad celinayaa dareenkaygu waxaa weeye dee guul baan rabay laakiin maanu guulaysan runtii hortii koobka jaamacadaha kale uu ka duwanaayo koobkaygu wuxuu ahaa bugbax ama sida loo yaqaan nak out maadaama annagu koobkana lagu furay dee horti intii dadaalkayaga oo soo bandhignay tabartayada macallimiin iyo asxaab iyo kulli wayna la garab taagnaayeen laakiin dee calafkayagaa meesha ka qaadanay calafkaygu wuxuu ahaa in maanta na laga badiyo insha allah waxaan rajaynaynaa annagu inta ka xoog weyn public health inaan nimaanno maanta halkan waxaa ka gaarnay guul weyn waxaa la yidhi dee garow laba nin kama wada qoslo ciyaarta marka hore waxaa u nimid ama inaan guulaysano ama in nala ka guulaysto dee alxamdulilah sidii anoo ku kalsoonaa balaayiriintayda iyo dhiirranaynteena iyo abaabulkay waxaan rajaynaya inaan guulaysto waana guulaystay gabagabadii tartankan ayaa ahaa mid ka duwan tartamadii hore ee dhanka dhallinyarada taasoo uga duwanaa qaabka taageerayaasha oo ku kala qaybsanaa kuliyadaha ay kasoo kala jeedaan iyo sidoo kale inuu tartankan dhinac socday tartanka dhanka aqoonta ah iyo weliba maadooyinka oo dhinacyadaasi ay ku tartamayeen yuusuf maxamuud v o e boosaaso
aad ayuu mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf weli halkaad nagala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta af soomaaliga v o e haatan waxaad ku soo dhowaataan wararkii dhinaca ciyaaraha oo inoo haya jamaal axmed cusmaan
inti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ciyaarahanka naadiga kubadda cagta barcelona u ciyaarayay sergio aguero ayaa shaaca ka qaaday inuu ka fariistay ciyaaraha caalamiga guud ahaanba isagoo sidaasna sheegay inuu sameeyey caafimaadkiisa soddonsaddex jirka wadanka argentina u dhashay ayaa waxa uu warkaasi ka dhawaajiyey arbacadii shalay kadib markii lix bilood uu kusoo biray naadiga barcelona weeriyaankii hore naadiga manchester city ayaa cisbitaalka loola cararay soddonkii bishii oktoobar kadib markii xanuun dhinaca wadnaha uu ka dareemay islamar ahaantaasina markaas oo naadiga barcelona ay hal iyo hal bareejo la gashay naadiga alves wixii markaa ka dambeeyey ayaa la sheegay in wadnaha uu ka xanuunsanayo sergio guero ayna tahay inuu ka fariisto ciyaaraha caalamiga tiro dad oo isugu soo baxay gegada camnew stadium oo uu aguero warkaasi kaga dhawaaqayay ayaa waxaa ka mid ah dadkii daawanayay tababarihiisii hore ee kooxda manchester city beb gordiola iyo kooxdii barcelona oo sidoo kale uu soo leeliyey aguero ayaa waxa uu afar boqol labaatan iyo toddoba gool oo uu dheliyey ay ka dhignayd in uu ciyaaray toddoba boqol siddeetan iyo lix kulan oo ciyaaraha caalamiga iyo kuwa kale ee nadiyadaba uu dheelayay waxaana uu sheegay go-aanka uu qaatay inay ahayd mid aada u adag sidaas si lamidna naadiga inter milan ayaa waxa ay qandaraaskii kala laabatay ciyaaryahan christian ericson oo isagu markaasi qadka dhexo uga ciyaara xulka dalka denmark ericson ayaa waxaa la sheegay in uu markaasi dhinaca wadnaha ka xanuunsanayo isaguna islamar ahaantaasina uu gegada ku dhacay mar ay denmark la ciyaaraysay xulka dalka finland bishii june ciyaarihii koobka euro laba kun iyo labaatan labada dhinac ee inter iyo ericson ayaa ku heshiiyey in qandaraaskaasi la baabi'iyo dhegeystayaal waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan horyaalka premier leaga dalka ingiriiska naadiga brighton hove albion ayaa waxa ay martigelisay naadiga wolves waxaana lagaga wadroonaaday gooli waxba naadiga crystal palace ayaa la ciyaartay naadiga southampton laba iyo laba ay ku heshiiyeen arsenal ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga west ham oo toban ruux ku dheelaysay kadib markii rose uu ka qaatay mid ka mid a ciiryaanada naadigaasi ee valadimir cafal daqiiqadii lixdan iyo toddobaad naadiga arsenal ayaa labaiyo waxba kaga adkaatay naadigaasi waxaana labada gool u kalheliyay ciyaaryahanada kale ah martinel iyo sidoo kale smith rowe guushaasi naadiga arsenal ay gaartay ayaa waxa ay ka dhigan tahay in ay kaalinta afraad soo ciriirsato iyadoo toddobiyo toban kulan ciyaartay iskale sagaal iyo labaatan dhibcood waxaa kaalinta koowaad ku jiro toddobiyo toban kulan ciyaaray naadiga kubadda cagta manchester city oo afartan iyo kow dhibc iskale liverpool ayaa soddon iyo toddoba dhibc iskale oo lix iyo toban kulan ciyaartay chelsea ayaa sidoo kale soddon iyo lix dhibc iskale oo iyaduna lix iyo toban kulan ciyaartay maanta naadiga lester ayaa la dheli doonta naadiga tottenham hotspur chelsea waxay la ciyaari doontaa everton liverpool iyo newcastle ayaa sidoo kale kulan indhaha lagu haya ah kulamada kale ee shalay dhacay bundesliga dalka jarmalka haddii aynu aadnana naadiga brushon dortmund ayaa saddex gooli waxba kaga adkaatay naadiga greter firth waxaana naadiga kubadda cagta augsburg ay la ciyaartay naadiga arby lipzig ay ku kala tageen gooli gool brushon mention gladbach ayaa laba gool iyo saddex guuldar kala kulantay naadiga frankfort horyaalkaasi naadiga kubadda cagta bayn munich oo kala hore sii guuleysatay ayaa hogaaminaysa oo afartan dhibc iska leh dortmund waxay leedahay soddon afar dhibcood naadiga liverkuson labaatan iyo sideed ay leedahay hovenheimna labaatan iyo toddoba dhibc ayaa iska leedahay dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas inoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinayay wararkii dhinaca ciyaaraha haatanna waxaan idiin soo qabanaynaa mar kale mid ka mid ah heesahaan idiin hayno
waxaa tahay dhammaystuba kaliila aan lahayno rabbikala dhaare waxaa tahay dhammaystuba kaliila aan lahayno rabbikala dhaare naftanigu dhex noole awaceyno ku daarin dhibanka ilaasha lahaabaa jirkayga iyo gacanka howad noocaygu adiga adiga adiga u helay lahaa miga haabaa jirkayga iyo gacanka howad noocaygu adiga adiga adiga u helay lahaa madaafikarayay dhabjacaylaygaho kumadhaafikarayay dhabjacaylaygaho oo dhabtada isaamaalay dhabtada isaamay dhaali dhabtada isaa madaafikaraye dhabjacaylaygaho madaafikaraye dhabjacaylaygaho oo dhabtada isaa maanay dhabtada isaa ay dhaalin dhabtada isaa dhabaanada hilahaay quruxdaada dheehi xubnahaaga kala dhiga dhabaanada hilahaay quruxdaada dheehi xubnahaaga kala dhiga gacan kastoo kaygaba waaduugaasha waxaanku dhimankaad dhimankaakaad dhimankaad la midabkaad gacan kastoo
guud ahaan idaacaddii duhurnimo dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo